fiducana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington waa fiidnimo khamiisa taarikhduna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo afar iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali com haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xidhiirka dowladda federaalka ah iyo weliba maamulka jubbaland oo sii xumaanaya warqadahan wiiftada ah iyo ciidamadan laysku sii dumayo laysku sii ulayo na macno badan ma samaynayo oo dhallinyaro soomaaliyeed ka madaxa laysu geliyo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan bannaanbaxu maamulka jubbaland soo qabanqaabiyey oo laga dhigay kismaayo gobolkan jubbada hoose iyo jubbaland waxaa wadale dad soomaaliyeed baa wadale soomaali baa wadale qabiil waa diidnay soomaali kala saari mayno cidda hadda qabiilka abaabudaysana waa la dagaalamaynaa soo maahan
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna ciidamada booliiska dalka bakistan ayaa maanta sheegay inay xidheen islamarkaana ay dacwada ku soo ogeeyaan weryacaan ah oo baadhayay shaqaaqooyin ku saabsanaa khasaarihii ka dhashay tallaabo ay dowladdu ka qaaday dibadbaxayaala macaarid ah oo ku sugnaa caasimadda islaamabad hornaantii toddobaadkan arrintan ayaa cambaaraan xooggan ka dhalisay kooxaha u ololeeya xorriyadda saxaafadda inay keenaan eelada iyo weliba asxaabtiisa ayaa sheegay in matuulah jan lagu qabtay bannaanka cusbitaal ku yaala magaalada caasimadda waxya ka hor habeen badhkii iyada oo ay wada socdeen xilligaasi saaxiibkii oo lagu magacaabo saaqiib bashiir xilligaas oo ay soo uruurinayeen xog la xidhiidha dadka meydka ah ee halkaasi la keenay bashiir ayaa u sheegay weriyaasha khamiistan maanta ah in isaga iyo la sii daayey islamarkaana lagu tuuray meel waddo ah saddex saacadood kadib jen oo ah martigeliyaha amaba qofka qabta barnaamijka siyaasadeed ee ka baxa mid ka mida telefishinada maxalliga sidoo kalena ah mulkiilaha kanaal youtube-ka ah oo ay ku taxan yihiin ku dhowaad afar boqol oo kun oo qof ayaa inta badan caan ku ah dhaliisha ku saabsan militariga bakistan oo lagu eedeeyo faragelin arrimaha maamulka ee dalkaasi bakistan dalka austreeliya ayaa maanta soo saaray sharci ka mamnuucaya carruurta da-doodu ay ka yar tahay lix iyo tobanka sanno inay isticmaalaan baraha bulshada taasoo noqonaysa sharci noociisa ku cusub yahay dunida sharcigan cusub ayaa ku waajibinaya shabakadaha tigtok facebook snapchat reddit egas iyo weliba instagram inay bixin doonaan ganaaxyo gaadhaya ilaa iyo konton milyan oo dollar oo ah lacagta laga isticmaalo dalka austreeliya una dhigata saddex iyo soddon milyan oo dollar haddii ay ku guuldaraystaan inay ka hortagaan carruurtan ka yar da-doodu ay ka yartahay lix iyo tobanka sanno inay akaano furtaan aqalka sanadka ee dalkaasi ayaa hindisahan sharciga ku ansixiyey codad gaadhaya afar iyo soddon iyadoo ay ka soo horjeesteen sagaal iyo toban arbacadii aqalka wakiilada ayaa isaguna si weyn u taageeray sharcigan iyadoo ay u codeeyeen boqol iyo laba xubnood saddex iyo tobanna ay ka soo horjeesteen inkastoo aqalka wakiiladu aana weli si rasmi ah u meel marin wax ka beddelka lagu sameeyey sharcigan ee sanadka haddana waxaa arrin haddana waa arrin loo arko in lagu ansixin doono si fudud maadaama ay dowladdu hore u taageertay baraha bulshada ayaa hal sanno loo qabtay in ay ku qorsheeyaan sidii loo hirgelin lahaa mamnuucista ka hor inta aanay ganaaxyadu dhaqangelin ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay bariga dalka uganda kadib markii dhulgo halkaasi ka dhacay ay ku aasmeen afartan guri oo ku yaala lix tuulo waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiinta gurmadka maanta hay-adda bisha cas ee dalkaasi ayaa sheegtay in saddex iyo toban meyd ah la helay iyadoo howlaha badbaadintuna ay haatan sii socdaan warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in mas-uuliyiintu ay filayaan in tirada dhimashadu ay korodho islamarkaana ay gaadhi karto ilaa iyo soddon qof dhulgo-an ayaa dhacay kadib roob xoogan oo habeenkii arbacadii ka da-ay degmada buuraha ku taalla ee bulambuli halkaasoo dhulgu uu caadi ka yahay degmadan ayaa qiyaastii laba boqol iyo siddeetan kilomitir dhinaca beri kaga beegan magaalada caasimadda ee kambala weriye ku sugan halkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee associated press in mas-uuliyiinta maxalliga ahi ay sheegeen in cagacagafyada waaweyn la keeni doono si gacana looga geysta howlaha samata bixinta walow wadooyinka ay dhoobo ka buuxaan oo roobabkuna ay weli daayaan aagga dhibaatada ka dhacday ayaa ku fadhiiyey qiyaastii labaatan hektar iyadoo guryaha iyo weliba buuruhuna ay ku yaaleen dhul jooggiisu hooseeya oo dhaca dhinaca buuraha sawirrada iyo weliba muuqaalada dadka gacmahooda ku qodaya dhoobada iyaga oo raadinaya dadka ku waxyeeloobay ayaa lagu baahiyey baraha bulshada qaar ka mid a guryaha ayaa gebi ahaanba dhooba ku aasmay halka kuwo kalena ay saqafku keliya ka muuqdaan dusha sare ee dhoobada dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan aan ku bilownaya xidhiirka u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba maamulka jubbaland ayaa sii xumaanaya iyadoo dowladda dhexna ay shalay soo saartay amar lagu soo xidhayo hogaamiyaha jubbaland warbixin arrinta ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo dirtay waryahayaga saynab abuukar maxkamadda gobolka banaadir ayaa shalay soo saartay waaran lagu soo xirayo axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shan iyo labaatankii bishan dib loogu doortay madaxweynaha maamulka jubbaland kadib doorasho ka dhacday magaalada kismaayo war qoraal ah oo kasoo baxay maxkamadda gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in amarkan lagu soo saaray codsi ka yimid xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kaasoo axmed madoobe ku eedeeyey inuu galay dembiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran ee faldembiyeedyo liddi ku ah wadajirka iyo midnimada qaranka soomaaliyeed iyo la shaqaynta dowlada shisheeye maxkamadda gobolka banaadir ayaa qoraalkeeda ku fartay sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal asad cabdulaahi cismaan inuu soo xiro axmed madoobe islamarkaana uu si deg deg ah u horgeeyo maxkamadda gobolka banaadir haddaba lama oga sida uu ku dhaqangali doono amarkan wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure ayaan weydiiyey sida uu arko amarka maxkamadda
haddaan ka hadlo waaranka loo jaray axmed madoobe waxaan dhihi karaa waa tallaabo waqtigay timid weeye waana go-aankii kama dambaysta ahaa ee dowladda dhexe ka qaadato arrinta axmed madoobe sidaan wada ogsoonnahay waxaa jira shuruuc badan oo la baasgareeyey ama cutubyo ka tirsanaa dastuurka oo la dhammaystiray cutubyadaasoo dhigayay in dalkan laysla gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleedba maadaama baarlamaanku uu cutubyada meel mariyey qodobadii ku qornaana ay ka mid ahayd ayna weliba ugu muhiimsaneed doorashada qof iyo codkaas dalku aadayo axmed madoobe dastuurkaa markii qodobada la dhamaystira kadib ayuu arrintaas sameeyey dowladduna wax badan bay xeelinaysay arrinta axmed madoobe wallow anigu aan fikir ahaan qabay intii uu joogay muqdisho oo hore in la xirada ay ku ficneed laakiin haddana dowladdu wax badan ay xeelinaysay darteed bay xilligaas soo gaartay arrintaas waa meeshii kama dambaysta ahayd weeye dowladdana waxaan ku bogaadinayaa inay axmed madoobe shidada uu ku hayo dowladnimada inay maaragtay halkaa kusoo afjarto naf iyo maal waxay ay haysana dowladdu inay ku bixiso soo qabashada axmed madoobe waxaa weeye dowladdu maanta dagaalada ay ku jirto iyo waxa al-shabaab loola dagaalamayo waa inay un dowladnimada diideen weeye cid kasta oo dowladnimada soomaaliya diida sidaasoo kale ay xaq u tahay loola dagaalamo waana soo dhaweyneynaa abukaate xasan asmara oo barta sharciga ayaa ka hadlaya aragtidiisa la xiriirta waaranka maxkamadda gobolka warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir wax sharci ah oy waafaqsan tahay ma jiro ee lagu sheegay inay waaran tahay ikhtisaaskeediiba maaha intaanan la gaadhin masharcibaa ma sharci maaha horta ikhtisaaskeediiba maba haba halkaasayba intaana sharci la galin iyo ku dhimatay warqadda ka soo baxday maxkamadda sare ee u qortay maxkamadda gobolka banaadir iyaduna sharci maaha warqadda xeer ilaaliyuhu uu kaga codsaday maxkamadda gobolka banaadirna iyaduna wax sharciga ay waafaqsan tahay ma jirto markaa sidaa liajligeed wax sharci ah oy ku waafaqsan tahay oy ku qotonsan tahayna ma jirto waxaanan ummadda soomaaliyeed u sheegaya war dastuurkii caadigahaa baa la bililiqaystay oo ninbo qodob meel u qaatay haddeera sharciyadii aan ka soo gaadhnay dowladdii dhexe ayaa lagu bilaabay inaa sida doono loo adeegsado markaa bahda sharci yaqaanada waxaan ugu baaqayaa inaa hawshaas dhinac looga soo wada jeedsado wixii siyaasadabaa laga soo gudbay maanta waxay maraysaa qodobadii sharciyada ahaa inaa maanta loo adeegsado wax aana ahayn markaa sidaa la ajligeed waarankaa ka soo baxay warqadda ee ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir waxay u eg tahay dad khibradii yar inay warqadda soo saareen maxaa yeelay xeerla ee guddoomiyaha maxkamadda sare nin ka soo shaqeeyey maxkamada maaha maxkamaddii ugu sarreeya soomaaliya la keenay xeerlaaliyuhu nin ka soo shaqeeyey xeerlaalinta ma ahayn markaa sidaa la ajligeed waxaa keenaysa dhibaatada qofkii shayguuna khibrad u lahayn iyo siyaasiyiin ku lug leh markaa waxaan ugu baaqayaa inaa laga daayo waxaan waa la yaqaanaa ikhtisaaska waa la yaqaanaa inaa laga daayo dhibka lagu hayo wixii ummadi ku heshiisay qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey inqilaafka ka dhex oogan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland uu isku bedelo gacanka hadal haddii aan xal deg deg ah loo helin injineer axmeddey maxamed muuse waa bare qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho saynab waa idin salaamay adiga iyo akhyaarta kale ee wadaagaysa brograamkan xal wuu jiraa labada dhinac ah haddii laga raadiyo jihada saxda ah isubaala xorteyntan iyo warqadahan wiiftada ah iyo ciidamadan laysku sii dumayo laysku sii ulayo na macno badan ma samaynayo oo dhallinyaro soomaaliyeed madaxa laysu geliyo meeshii loogu talagalay oo iyaga loo carbiyey meel aan ahayn madaxa loo gelinayo xal ma aha eedda ugu dambeynta ana waxaa qaadaya qofkii dalka mas-uulka ah madaxweynaha qaranka ayaa qaadaya eedda maxaa yeelay the back stabis with him ama isaga ayaa eedda u dambeysa ay istaagaysaa dalkan yaa mas-uulka ahaa laga soo bilaabo lawyacaddo ilaa iyo raas gamboni qofka la weydiinayo waa madaxweynaha marka waxay la tahay in xal siyaasadeed oo kale la raadiyo ciidamadanna dib loosoo kala celiyo baala xofteyntan kale iyo halaysa soo qabtadan iyo waxaana faraha laga qaado oo la waajaho xaqiiqada saasay ila muuqataa aniga waxaa soo baxaya baaqyo ku aadan labada dhinac oo ku boorinaya in la xaliyo khilaafka jira nabadoon cabduqaadir axmed ibraahim xarago oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa qaba in ay jirto fursad ay ku wada hadli karaan labada dhinac si loo xaliyo muranka taagan saynab abuukar waa mahadsan tahay arrinta ka soo cusboonaatay ee jubbaland runtii waa arrin aan halkan rabno inaanu fariimo nabadeed ka diro maxaa yeelay waxaan ka dhaxalay burburkii dowladda soomaaliya kadib waxaa laga dhaxlay colaado fara badan oo runtii aan maanta haddaynu dib u milicsano aada loogu riiqmay gelisay dowladnimadeenii iyo nidaamkeennii dib u dhac gelisay marka hadda waxaan ku baaqaynaa in runtii nabad lagu soo dabaalo in dowladda federaalka ahi maadaama ay hooyadii tahay insha allah ay aada uga taxadaraan ama aada ugu dadaalaan inay wada hadal furaan iyo wada xaajood dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbalandna waxaa laga rabaa inay u hoggaansanaadaan shuruucda dalka iyo sida ugu muhiimsan oo nabad iyo deganaansha lagu heli karo waxaana runtii ku baaqaynaa mar walba inay nabadda iyo deganaanshaha iyo wada xaajoodka in xoogga la saaro runtii dib looguma noqon karo dhibaatooyinkii lasoo maray dibudhaca iyo runtii dibudhaca badnaa ee soomaaliya ku reebay waxaana runtii labada dhinacba ugu baaqayaa inay leeyihiin garbo runtii ay adeegsan karaan oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka soomaaliyeed runtii ka keeni kara ama dhalin kara sidii xal ku heli lahayn waara oo dadkeennu ay u badbaadaan bulshaduna ay nabad ilaahay idankii ay ku wada noolaadaan cunfiga iyo dhibaatadana looga bixi lahaa hogaamada ama dadka ilaahay idankii madaxdana waxaan ugu baaqayaa dhan walba inay aada uga taxadaraan in soomaaliya inaynu horey u soconno weeye waxyaalaha aan hiigsanayno oo hadda meesha aan joognana horay ilaahay idankii uga wadno dibna aan loogu noqon wixii lasoo maray ama dhibaatooyinkii soomaaliya ka soo maray waxaan ku baaqayaa odayaashu way ku filan yihiin waxgaradku waa ku filan yahay dhammaanna waxaan ugu baaqayaa insha allah labada dhinacba inay tixgeliyaan bulshadooda iyo ilaahidankii mas-uuliyadda saaran ee maanta loo baahan yahay in ilaahidankii ay wax badan laysu dhibriyo si kastoo ay ahaato go-aanka maxkamadda ayaa soo baxay saacado uun kadib markii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kulan wadajir ah oo ay yeesheen ay ku ansixiyeen xubnaha cusub guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha kaasi oo ay meel mariyeen golaha wasiirada magacaabista guddigan iyo ansixinta hindise sharciyeedyada la xiriira doorashada tooska ah ayaa waxaa horey uga horyimid maamulka jubbaland iyo puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka seenab abuukar v o a muqdisho
wagaag dhegeystayaal seynab aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhinaca kale magaalada kismaayona waxaa maanta ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo warqada warqadaasi waaranka ahayd ee loo soo jaray madaxweynaha jubbaland waxaana shacabka kismaayo weliba maamulka jubbaland ay si weyn uga soo horjeesteen go-aankaasi faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad dibadbaxan maanta ay soo abaabuleen maamulka jubbaland gaar ahaan dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa ahaa mid looga soo horjeeday warqaddii shalay ee soo saartay dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana maxkamadda gobolka banaadir ee waaranka loogu jaray xarigga ahi madaxweynaha jubbaland ee la doortay axmed maxamed islaam boqolaal ka mid a shacabka magaalada kismaayo oo horkacayay guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee isgoyska aargo ee magaalada kismaayo waxaana halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid ahi bulshadii halkaasi isugu timid iyo mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose waa kan mid ka mida dadkii dibadbaxayaasha ahaa oo ka hadlaya sababta maanta ay u dibadbaxeen iyo sidoo kale waxa ay ka yidhaahdeen go'aanka dowladda federaalk ka soo baxay gaar ahaana maxkamadda gobolka banaadir magacaygu cabdibisaan cabdulaahi waxaan ka mid ahay shacabka reer jubbaland ee maanta bannaanbaxan isugu soo baxay waxaan cambaaraynaynaa waan dhaleecaynaynaa salka xun oo xooshnimada leh oo dowladda federaalka ku kacday kaasoo ah inay ciidamo ay ka dejisay raaskambooni ciidamadaasoo ay ku rabtay inay amniga jubbaland ku qalqalgeliso deegaan nabad aha oo tobankii sana ama labaiyo tobankii sana ugu dambeeyey nabad aha oo wax argagixisaha aynan joogin oy ciidamada jubbaland si nabad aha iyo amniga shacabka ay uga shaqaynayeen inay ciidamo ka soo dejiyaan waa falal xun oo waxooshnimo ah xiryo dhalanteeda waaye axmed maxamed islaam baa la soo xereeyaa waa xiryo dhalateeda magaalada muqdisho gudaheeda markii la xoreeyo oo shabaabka ku jira laga bixiyo axmed madoobe soo mahmaahanaysaan axmed madoobe yuudid soo xidhin xamar intiisa ku imaado isagu yuudid soo xidhin guddoomiyaha degmada kismaayo cumar maxamed cabdulaahi faraweyne oo gebagabadii la hadlaya boqolaal shacabka magaalada kismaayo ka mid ahi ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi waaranka ahi ee dowladda soomaaliya ay soo saartay aanay marnaba ka dhaqangelayn gobolka waxaana uu farriin u diray madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya gobolkaa jubbada hoose iyo jubbaland waxaa wada dad soomaaliyeed baa wada leh soomaali baa wada leh qabiil waa diidnay soomaali kala saari mayno cidda hadda qabiilka abaabudaysana waa la dagaalamaynaa soo maahan waa la dagaalamaynaa soo maahan gabdhayaadu inay asay qaadaan ciyaalkooda aloo noqdaan hantiyeeda wadalaqaysto oo burcad lasoo abaabulay ay qabsado mayaa yeelaynaa mayaa yeelaynaa
shalay markii maxkamadda gobolka banaadir ay soo saartay warqad la xidhiirta dacwad ka dhanna madaxweynaha jubbaland ayaa sidaasi si lamid a maamulka jubbaland waxa uu soo saaray warqad taasi la mid a oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay sheegeen in uu markaasi ku kacay falal kala duwan oo khiyaano qaran la xidhiirta sida warqadda lagu xusay iyagoon markaasi faray maxkamadda degmada kismaayo in waarin xarag ahi loo jarayo si lamid a sidii ay u soo saareen warqaddii dowladda federaalka ee maxkamadda gobolka banaadir iyadoona sidoo kale maxkamadda degmada kismaayo la faray in ay soo xiraan madaxweynaha jamhuuriyadda taas oo dad badan ay siyaabo kala duwan ku macneeyeen tan iyo markii khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ay soo ifbaxeen waxaa cirka isku sii shirarayay khilaafkaasi siyaasadeed iyadoona dowladda soomaaliya ay bilowday in ciidamo ay ku daabusho deegaanka raskamboni taasi oo dowladda soomaaliya ay ku macnaysay in ujeedka uu yahay in ay ciidamada la wareegaan goobihii ay ka guureen ciidamada atmis halka maamulka jubbalandna uu si weyn uga soo horjeestay arrinkaasi iyagoona ku tilmaamay in dowladda soomaaliya sababta ciidamada deegaanadaasi ay ugu soo daabulayso ay tahay in dhibaatooyin qalalaaso amni ay ka geysto gobolka aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo
dhibaatooyin xagga saadka ayaa keenay in kumanaan qof oo reer namibiya ay shalay ku qasbanaadaan inay safaf dhaadheer ugu jiraan doorashooyinka muhiimka ah ee madaxtooyada iyo sharci dejinta dadka qaar ayaa safka ku jiray ilaa iyo labiyo toban saacadood iyadoo goobaha cudbixintuna ay sii furnaayeen saacada kadib wakhtigii loo qorsheeyey inay ku soo xidhmaan doorashadan ayaa horseedi karta in dalkana saxaraha qaaradda ku yaalla uu yeesho hogaamiyihii ugu horreysay dumara xilli xisbiga talada haya ee dalkaasi ee magaciisa loo soo gaabiyo iswaabo uu waajahayo caqabadii ugu weyneyd ee kadib afar iyo soddon sanno ka hor markii uu xukunka la wareegay codbixiyaasha qaar ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b inay maalintii oo dhan ay safka ku jireen iyagoo u dacal saaray arrintaasi dhibaatooyinka farsamo ay ka mid yihiin cillad ku timi qalabka aqoonsiga codbixiyaasha iyo weliba waraaqaha codaynta oo aan ku filnayn xilli dhaleecayna ay ka imanayso dhammaanba xisbiyada siyaasadda uu ku jiro xisbi xaakimka iswaabo ayay guddida doorashada namibiya ay kordhisay saacadaha codaynta muddo aan cayinayn sida uu sheegay rocodenjro cavari oo ah madaxa guddida doorashada ee gobolka winhog codaynta ayaa loo hakiyey qadar saacadaha goobta codaynta ee ku taalla winhog waraaqa la'aan goobta ayaana sacab laga tumay markii waraaqo dheeraada la keenay taasoo hurdada ka toosisay codbixiyaal ku sugnaa goobta ilaa iyo koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo codbixiyihii ugu dambeeyey ee goobtaasi ayaa codkiisa dhiibtay wax ka badan afar saacadood kadib wakhtigii qorshaysnaa oo ahayd sagaalka habeennimo iyadoo tirinta codadkuna ay islamarkiiba bilaabantay sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka ee dalka namibiya dadka safka ku jira ka hor inta aan goobta codbixinta la xidhin ayay tahay in loo oggolaado inay codkooda dhiibtaan batreya shama oo ah madaxa guddida doorashooyinka ayaa sheegay in waajibaadkoodu uu yahay inay xaqiijiyaan in codbixiyaashu ay helaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan hase yeeshee xisbiga ugu weyn mucaaridka ee independent patriots for change amaba i p c ayaa ku eedeeyey guddida doorashadu inay ka mas-uul yihiin safafka dhaadheer islamarkaana ay ku kaceen falal aan cadaalad ahayn iyagoo adeegsanaya kuraasta laysku laabo iyo weliba dallado si ay ugu adkaystaan safafka dhaadheer iyo weliba qoraxda kulul ayaa dad badan oo reer namibiya ahi maalinta badankeedii ay ku sugnaayeen halkaasi si ay u codeeyaan hal goob codbixin oo ku taalla jaamacadda sayniska iyo farsamada winhog ayaa boqolaal qof ay weli safka ku jireen ilaa iyo sagaalkii habeennimo inkastoo qaarkood ay goobtaasi yimaadeen lixdii subaxnimo oo ah saacad ka hor inta aan goobta codbixinta la furin maamulayaasha goobaha codbixinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b in cillada ay ka jireen kombyutarada lagu hubiyo aqoonsiga codbixiyaasha si loo isticmaalo in lagu hubiyo qofka codkiisa dhiibanaya iyadoo la adeegsanaya faraha oo ku shaqaynaya hannaankii u dambeeyey waxaana dhacday inuu bayterigu ku laaday kombyutaradaasi yaryar musharaxa xisbiga iswaabo ahna madaxweyne ku-xigeenka hadda natumbo andi ditwa ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee codkooda dhiibtay iyadoo ku boorisay dadka reer namibiya inay si weyn ugu soo baxaan doorashada qiyaastii hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof ayaa iska diiwaangeliyey inay codkooda ka dhiibtaan dalkan leh dadka ugu yar marka loo eego baaxadda dhulkiisa xisbigan iswaabo ayaa dalka soo xukumayay tan iyo markii ay madax bannaanida ka qaateen koonfur afrika ku sagaal boqol iyo sagaashankii hase yeeshee cabashooyinka la xidhiidha shaqola'aanta iyo weliba sinaan la'aanta sii jirta ayaa laga yaabaa inay khasab ku noqoto aandi nitwaa in ay waajahdo wareeg labaad oo aan hore loo arag haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan ku saabsan munaasabadda maraykanka ee tangsgifinka waxaanaynu haysa sahre ciidla nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka bandhiga ee sanadkii hore maanta oo kale ayaynu ku sharaxnay taariikhda munaasabadda taankiskifinka xilligii ay soo bilaabantay iyo sidii uu ku yimi fikirka dabaaldegan sannadlaha ah iyo xilligii ay dowladda maraykanku si toosa uga dhigtay munaasabad qaran oo dalka oo dhan looga dabaaldego intiinii aan dhagaysan barnaamijkaasi waxaad ka heli kartaan bogga internetka v o a somaali com maantana maadaama mar kale uu barnaamijku ku soo beegmay xuska taankiskifinka waxaynu ku eegaynaa caadooyinka cuntooyinka iyo dhaqamada u gaarka ah dadweynaha maraykanka iyo sida ay u xusaan maalintan munaasabadda mahadcelinta oo loo dabaaldego sannad walba khamiista ugu dambaysa bisha noofembar badi qoysaska ehelada iyo qaraabada meelaha kala duwan ku kala nooli way isku yimaadaan waxaana cuntooyin kala jaadjaada oo u gaara munaasibadan lagu karsadaa mid ka mida guryaha ehelka ama asxaabta jessica wayne iyo ninkeeda eric wayne waa qoys la saddex caruur ah oo ka ugu weyna yahay toddoba jeer ka ugu yarina yahay laba jeer waxaanu ku booqanay gurigooda oo ku yaala gobolka california waxaanay galinkii dambe arbacadii shalay diyaarinayeen cuntadii ay ku marti soori lahaayeen eheladooda iyo asxaabtooda oo gobollo kala duwan uga imanaya waxaanay sheegeen inay saacado badan ku qaadatay diyaarinta martisoorkan ay gurigooda ku samaynayaan jessica ayaa ka waramaysa maanta maadaama oo aan diyaarinayo dhammaan cuntooyinkii la cuni lahaa maalinta taankiskifinka walaalahayoo dhan sanad kasta way isku safraan markaa sanadkan waxaanu go-aansanay inaanu anagu diyaarino casuumadda dhammaan walaalahay markay yimaadaan way nagu caawinayaan sidii aanu u diyaarin lahayn macsuumaddan hase ahaatee ee hawsha inta ugu badan waxaa sii diyaarinaya aniga iyo ninkayga si markaa hawshu maalinta taankiskifinka u dhacdo si aada u degan oo wax walbaaba diyaar yihiin maadaama munaasibadan loo dabaaldegayo xuska mahadcelinta jessica waxay diyaarinaysaa qoraallo ay guddoonsiinayso martideeda kuwaasi oo ay ku qortay ereyo muujinaya qof kastaa muhiimadda uu u leeyahay nolosheeda iyo waxyaabaha ay rabto inay uga mahad celiso waa arrin xiise gaara leh in qof kastaaba helo kaadhkan xilliga taankiskifinka marka kaadharhkan aan diyaarsaday waxaan berri ku qorayaa magacyada qof walbaanu diyaariyey sanadkii horena sidan oo kale aanu samaynay warqadaha intaanu magaca qofka ku qorno xagga dambena waxaanu kaga qoraynay sababta qof walba aanu ugaga mahad celinayno inuu noloshayada ku jiro marka waa arrin muujinaysa muhiimad gaar ah marka laga yimaado casuumadaha gaargaarka ah ee ay dadweynaha guryahooda ku samaysanayaan waxaa jirta munaasibad ballaadhan oo bandhiga oo malaayiin qof ay daawashadeeda kasoo qayb galaan oo ka dhacda magaalada new york sanad walba waxaa dabaaldegaasi bandhigeeda soo diyaariya shirkadda weyn ee maysis loo yaqaano oo dukaamo waaweyn kuleh gobolada maraykanka iyo weliba habka dukaamaysiga online-ka dabaaldega maysis ee xuska taankiskivinku wuxuu soo bilowday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii sanadkanna bandhigu wuu boqol jirsaday inta ay si xidhiidho u sameynayeen bandhigaasi waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay bandhiga ugu ballaadhan ee shirkad gaar ahi joogtayso muddo hal qarniya brandon kennedy oo ka tirsan shirkadda maysis ayaa wariyaha v o eda dora macuar waxa uu uga waramay bandhiga maysis ee sannadlaha ah isagoo sheegay tirada kumanaanka qof ah ee dabaaldegaasi hor socota ee maraya jidadka magaalada new york iyo malaayiinta qof ee jidadka iskugu soo baxa si ay u daawadaan iyo sidoo kale malaayiinta kale ee ka daawanaya shaashadaha There are well over 8,000 people that will march down the streets of New York in front of the three and a half million viewers on the street and nearly 30 million at home.
wuxuu yidhi qiyaastii ilaa siddeed kun oo qof ayaa wadooyinka maraya oo dabaaldeggaasi ka qayb qaadanaya sidoo kale waxaa wadooyinkaasi soo tubaya oo daawanaya dad ilaa saddex milyan iyo badh ah qiyaastii soddon milyan oo kale dad ka badanina guryahay ka daawanayaan bandhiga maysis ee xuska taankiskiifinka ayaa lagu tilmaamaa ka ugu ballaadhan dalka oo dhan kathleen ride oo iyana ka tirsan maysis ayaa sheegtay in dabaaldegaasi shirkaddu ay sanad walba sida weyn ugu soo abaabusho si ay hadiyad ahaan ugu celiyaan dadweynaha ku nool magaalada new york iyo guud ahaanba dalka maraykanka It is our gift to the city of New York and it is our gift to the country. And as with any gift, it comes without a cost.
waxay tidhi tani waa hadiyad annaga naga timid oo aan ugu talagalnay dadka magaalada new york iyo guud ahaan dalka maraykanka sida hadiyad kastaaba ay u jirto qiimo ay ku fadhido waa hadiyad qiimo badan bandhigan sanadlaha ah ee maysis ayaa sanad walba lagu soo bandhigaa qalab kala duwan muuqaal ahaan midab ahaan xajmi ahaan iyo dharar ahaanba waxaana ka mida buufimo aada u kala duwan oo qaarkood loo ekaysiiyey xayawaan kuwo qaar bini-aadan loo ekaysiiyey kuwo kalena qaabab kala duwan loo sameeyey oo marka kor loo tuuro dabaqyada qaarkood la dherartamaya ilaa lix dabaq amaba lix biyaano waxaa dabaaldegaasi weheliya dad u soo labistay qaabab kala duwan wejigoodana soo mariyey midabo la mida dharka ay xidhan yihiin waxaanay maraan wadooyinka magaalada new york iyadoo dadka magaaladaasi iyo kuwa dalxiiska u tagaaba ay si weyn u sugaan sanad walba in lasoo hormariyo gawaadhidaasi qaarkood u egyihiin gaadhi farasyo kuwa ay u egyihiin maraakiib ama doonyo kuwana u egyihiin baabuur caadiya oo la jiidayo cuntooyinka maanta oo kale ay dadku aada u cunaan waxaa ka mida shimbirta loo yaqaano turkiga macmacaan laga sameeyey tufaax iyo midho kale galleyda beeniska baradhada iyo cuntooyin kale oo aada u tiro badan inkasta oo maanta malaayiin shimbirood oo nooca turkiga loo yaqaano oo la qalay kadibna la dubay ay maanta saaran yihiin miisaska si loo cuno haddana waxaa jira laba shimbirood oo sanad walba madaxweynaha maraykanka ee xilligaasi xilka hayaa uu sii daayo oo aan iyaga la qalin madaxweyne joe biden ayaa sii daayey shimbirahaasi waxaanay noqonaysaa markii ugu dambeysay ee isaga oo madaxweyne ah oo ku sugan aqalka cad uu sameeyo habdhaqankaasi madaxdii ka horreysay ay samaynayeen
So happy Thanksgiving, America. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you.
wuxuu yidhi hambalyo munaasibadda taankiskifinka dhammaantiin dadka maraykanka oo allaha idin barakeeyo ciidamadeennana allaha ilaaliyo qaar badan oo ka mida dadweynaha maraykanku marka ay dalka dibaddiisa ku maqan yihiin xilliyadan oo kale waxay dareemaan inay u xiiseen munaasibaddan oo ay jeclaan lahaayeen inay eheladooda iyo asxaabtooda la qaataan sanad kasta fasaxa munaasibadda taankiskifinka waxaa lagu qiyaasaa inay tahay xilliga dadka ugu badani ay safarro cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ugu kala gooshaan gobolada dalka maraykanka sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka dadka safrayo waxaa lagu qiyaasay in ka badan siddeetan milyan oo qof inkasta oo sanadkan iyo sanadahan ugu dambeeyeyba xilliga taankiskifinka iyo dabaaldegyada kale ee soo socda ay ku soo beegmayaan xilli dad badan ay dhaqaale xumo hayso islamarkaana ay kor u kaceen dadka raashinka ka qaadanaya goobaha lagu uruuriyo raashinka ay dadku la baxayaan ee ay ugu deeqayaan goobaha lagu kaydiyo ee loo yaqaano food bankiska magaalada new york oo keliya waxaa la sheegay inuu korukac weyni ku yimi dadka waaweyn ee shaqeeya balse aanay mushaharkoodu kaafin karin cuntooyinka ay u baahan yihiin islamarkaana ka qaata raashin kala duwan goobahaasi lagu kaydiyo ee ay dadku iskugu keenaan raashinka qasacadaysan furuudka khudaarta kala duwan iyo raashinka qalalan tiradaasi oo ay dheer tahay dadka marka horeba raashinka bilaashkaa ka qaadan jiray goobahaasi loogu talagalay kuwaasi oo ahaa dadka derbi jiifka ah amaba aan guryo iyo shaqo midnaba haysan dadka sharci la-aanta ku soo galay dalka ee aan haysan cid noloshooda kafaalad qaada iyo dadka kala duwan ee u baahan inay helaan raashin lacag la-aana si ay ugu quudiyaan qoysaskooda geesta kale xilligan waa xilli dadka badankiisu ay bilaabaan dukaamaysiga oo ay iibsadaan alaabaha ugu badan ee ay hadyad ahaan u bixiyaan dukaamada iyo suuqyada qaarkoodna waxay sameeyaan qiimo dhimis ka bilaabmaysa maalinta jimcaha ee berri oo loo yaqaano black friday dad badan ayaa iibsada qalab ay muddo dheer sugayeen in qiimahooda la jabiyo halka kuwo kalena ay u yaqaanaan maalinay ganacsatadu ka faa'iido dadka moodaya in qiimo dhimis baa xad weyn lagu sameeyey agabka ee suuqyada buuxdhaafinaya si ay u dukaamaystaan guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga inta tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idinle sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay umahadsan tahay sahra ciidla nuurayna la socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a qorshaha maraykanku uu ku doonayo inuu gantaallo casri ah ku geeyo jasiiradda jabaan ayaa keentay in jawaab cadhale ay ka imanayaan shiinaha iyo weliba ruushka oo xulafo aad isugu dhowo maraykankana ay ka soo horjeedaan waxaana gantaalahaasi ay ku difaaci doonaan taiwan haddii shiinuhu ku soo duulo warbixin v o a arrimahan ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab maraykanka ayaa ku howlan qorshe militari oo wadajir ah oo uu la yeesho jabaan si uu ugu daadgureeyo nidaamka dhaqdhaqaaqa madaafiicda casriga ah ee himaris iyo hub kale jasiiradaha jabaan ee nansey sida lagu sheegay warbixin ay axaddii soo saartay warbaahinta kyoto news ee fadhigoodu yahay jabaan oo soo xigatay ilo aan la magacaabin qorshahan gantaalada lagu geynayo jasiiradaha jabaan oo qiyaastii laba boqoloo kilomitir u jira taiwan ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo bisha disembar ee soo socota jasiiradaha ayaa waxaa ku jira okinwa oo hadda saldhig weyn ay militariga maraykanka ku leeyihiin maraykanka ayaa u isticmaali kara gantaalada inuu ku difaaco taiwan haddii ay dhacdo in shiinaha uu duulaan ku soo qaado jasiiradda iskeed isu maamusha taasoo beijin ay ku andacootay inay tahay gobol iyada ka goostay qorshahan oo ah kii ugu horreeyey ee wadajir ay u fuliyaan maraykanka iyo jabaan si ay ugu diyaargaroobaan dagaal dhex mara taiwan iyo shiinaha ayaa waxaa ka mid noqon doona in loo diro ciidamada cirka ee maraykanka oo haysta madaafiicda himaris iyo in saldhig kumeel gaar ah laga sameeyo jasiiradaha nansey si ay saldhigyo uga dhigtaan sida ay sheegtay kyoto news ciidanka difaaca ee jabaan ayaa la filayaa in kuwa maraykanka ay siiyaan taageero dhinaca saadka ah oo ay ku jiraan shidaal iyo rasaas afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii ku dhaleeceeyey qorshaha la sheegay isagoo yidhi shiinaha wuxuu ka soo horjeedaa waddamada ku fikiraya in taiwan ay u isticmaalaan marmarsiiyo si ay u xoojiyaan howlgelintooda militariga ee gobolka ayna sii kiciyaan xiisadda iyo colaadda iyo sidoo kale qalqalgelinta nabadda iyo xasiloonnida gobolka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka mariya zakharofa ayaa ku jawaabtay bayaan adag waxay ka digtay in dalkeeda uu kaga jawaabi doono keenista gantaalada maraykanka tallaabooyin lama huraan ah oo dheeli tiran si loo xoojiyo awooddooda difaac sida ay arbacadii sheegtay wakaaladda wararka ruushka ee tass waxaan si isdabajooga uga dignay dhinaca jabaan in haddii natiijada iskaashigan oo kale ee gantaalada ridada dhexe ee maraykanka ay ka soo muuqdaan dhulkooda ay khatar dhab ah ku noqon doonto ammaanka dalkeenna ayay tiri warbaahinta taas ayaa sidoo kale sheegtay in wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka serjey rakof uu ku booriyey washington inay dib uga fikirto in gantaaladeeda ay geyso asia bacifiga wuxuu ku goodiyey in moscow aysan meesha ka saari doonin inay gantaalada ridada dheer iyo kuwa gaagaabanba ay geyso eshiya si ay uga jawaabto howlgelinta qorshaha madaafiicda casriga ah ee maraykanka horraantii bishan nofembar madaxweynaha ruushka valadimir putin wuxuu sheegay in shiinuhu uu yahay xulufada ruushka taiwanna ay tahay qayb ka mida shiinaha inkastoo ruushka iyo shiinaha aysan lahayn heshiis militari oo rasmi ah putin iyo hogaamiyaha shiinaha jeshibin ayaa ka hadlay inay yeeshaan iskaashi aan xad lahayn maraykanku wuxuu ku eedeeyey shiinaha inuu taageeray dadaalada duulaanka ruushka ee ka dhanka ah ukrain xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa shir jaraa'id oo uu talaadadii ku qabtay intii uu socday shirkii dalalka hodanka ah ee toddobada ee talyaaniga wuxuu ku sheegay in taageerada shiinaha ee warshadaha difaaca ruushka ay u ogolaanayso ruushka inuu sii wado gardarada ka dhanka ah ukrain inkastoo moscow ay ka dhawaajisay hadallo cabsi leh haddana falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in daabulidda gintaalada himaris ee gobolka looga gol leeyahay in taiwan looga difaaco maraakiibta dagaalka ee shiinaha
waagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay warbixintaasi haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada soomaaliya iyo nidaamka federaalka ah ee ka jira dalka soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha soomaaliya ka dhasha mise mar walba oo dowlada ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya madiina caamir waxaanay horey uga soo shaqaysay soomaali erayo egaasimo kasoo noqotay iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaan ku bilaabayaa madiine caamir maxamed bismillahi raxmaan raxiim dowlad goboleedada iyo iyo dowladda guri haddii la dhisaayo asaaska laga bilaabaa sooma annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad dowlad goboleedada oo isu bedelay qabiil oo isu bedelay qabiil waxaa gunta laga bilaabaa qalad ku ahaa sababta waxa waaye annagu ma naqaano dowlad goboleed iyo dowlad ma naqaano federaal wax la dhaho ma naqaano midda aan rabno xataa ma naqaano laakiin aniga sida iigu muuqato waxa waaye qarankii markii la bilaabayey maamul goboleedada waxaa la rabay in gunta laga bilaabo horta hore gobolkan banaadir horta laga bilaabo lagama bilaabin taas waxay noo na geysay qabiilkiiy dhiirigelisay cala gobol gobol hobel taga jubbaland xagga taga puntland xagga taga koonfur galbeed xagga taga waxaaseeto guntii habartii soomaali ay ahayd oo la wada lahaay oo qabiil sheeganaya uusan jirin laakiin haddii la yiri meel hebel taga meel hebel taga meel hebel tagana aan la yiri kiina aan guntiina aan laga dhisin horta qaladka meeshaas waa ka bilaabmay sababta waxa waaye guri guntow ka dhismaa sidaan kuu sheegay tiirka iyadoon la dhisin waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xun leh oo qabaa'ilka waxaa nagu qasbay in la yiri niil ar xeradaada aad yani waa loogu talagalo waxna lagugu talagalo waayo haddii xamar inta laga bilaabo laga bilaabo maxaan dhahaa muqdisho gobol loo suubiyo banaadir soomaalida joogtoo dhan doorashaa la geli lahaa golo deegaana la samayn lahaa adiga waxaad intaad heli karto ogtahay anna intaa heli kara waa ogahay halkaas waa isla leenahay shanta maamul goboleed aniga shantaas maamul goboleed haddii aan berito aana tegi karin kii shanta gobol ka jiro oo inta waxyaala qaybsanaa waa cadaaladee maxamuud maxamed calasow
yaasiino waxa weeye dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka soomaaliyeed ee islaayay iyagu looga gudbahayo maaragtay dhibaatooyinkii dhacay oo nabardhayada weeye dowlad goboleedyada mana aha wax la shareysto maxaa yeelay soomaaliya waxaa jirta maraysama wax dowlada hadda ka jirin dowlad goboleedyada qaar waa jireen nabad iyo barwaaqoyna ahaayeen meelaha ay ka jiraan waana lagu najaxay maxaa yeelay adigoo jooga waxaa weye dowlad goboleedyada faa'iidada ay leeyihin waxaa kamid a waxaagiiba in laguu keenayo adigoo gurigaaga jooga oo deegaankaagii ku sugan bedelkaad muqdisho intaad ka tagta kismaayo amba dhoobley iyo wax lamida aada muqdisho u raadsaneed basaboor waxaag halkaagaa laguu keenaya marka waa daawo iyo wanaag soo kordhay sharna ma aha dowlad goboleedyada waana in la taageero waana wax looga gudbaya maaragtay soomaaliya waxay soo martay wax la yidhaah unitary dowladda soddon iyo kow sanay ku jirto wixii laga raacana waa la ogaa marka midan ayaa ka fiican wax la yidhaaho dowlad hal meel fadhida walaalkay calisow daawo waayuu yiri anugu waxaan qabaa mid ka duwan daawo maaha waa sun waana la sumeeyey sababta waxaa waaye markaan leeyahay annaga waxaa naga maqan qaabka maba naqaanba waxaan rabno waxa ka sii daran oo kasii daran oo yani aan ka digi weyni waaba nolo kugu talagalaan leen in saas nolo kala faafiyo soo horta marka la faafiyo in nala kala faafiyo waa loogu talagalay maxaa dhacay qabiilaa madaxa nala ka gashay qabiilaa naloo sheegay nin la arko wixiisuu ku buuxaa wixiigii uu ku leeyahay horta waxaa kasii daran oo anigu aan weli la fajacsanahay dowladna waa soo arkay waxaan la fajacsanahay dowlad goboleedkii ah waxaa la yidhi madaxweyne madaxweyne madaxweyne madaxweyne markaasaa meelaa shiraraa la aadaa banaanka markaasaa ay dhinac fadhiyaan then what the hell madaxweyne uu yahay midkaanu maxaa lala ag fadhiisanayaa madaxweyne waayo waa la doortay maamulka gobolka haddii aan isku fahamno oon garanno in waxaan waxaan wada leenahay ay yihiin laakiin la rabo in laysugu keeno waa wax fiican oo daawo daawo noqon kartaa laakiin aniga waxaan aaminsanahay oon laga dhaadhicinaynin dacwo maamul goboleedaas naloo qeybiyey waxaana in nala sii kala fogeeyo oo wakti naloo helo oo nala gumaysto alasow dadka soomaaliyeed in laysku keeno oo la midoobo ayay dowlad goboleedyadu diidan yihiin oo dowlad gobolkii qabiil buu salka ku hayaa ayay ku doodaysaa madiino maxaad ka leeataa waxa weeye nin shirbaa wuxuu yiri rumaan la sheegin maahane radida meerka raad gurxun wanaagga dowlad goboleedyada waxaa leey meyd maxaa u dambeeyey kii hadda la sii siday twenty twenty twoga haddeeraa lasoo dhaaf ilaa twenty twenty one kii laga soo bilaabo doorashooyinkii marka la isku qabtay oo dowladdii dhexe ay inay ku darsatay marooqsato ay rabto oo ay samaysato wax gareenna la dhihi jiray waxaa looga badbaadaa waxay dowlad goboleed ee waa la islayn lahaa qabiilkaan la sheegayna ilaahay baa naga dhaliyo hadda qabiil waxu dhiba male qabyaaladaa xun mooyaane sida la yaqaana qabiil gobol waa u badan karaa hataa gobolka haddii la sameeyo la yidhaha reer hebeel dadka qabiil waa u badan karaa kenyadan aan joogno afartan iyo toddoba qowmiyadood ay u qaybsantaa county kastana qowmiyadaa u badan waad aragta hadda kenya markay yeelatay waxa loo yaqaan counties kuwa asla dowlad goboleedka u dhigmo waa lagu najaxo lacagtii nairobi lagu hayaa gobol kasta la gii marka dowlad goboleedka waxa weeye caafimaadka dictaatoriyada iyo dulmiga ayaa looga baxaaba haddii dowlad goboleed la waayo waxaa dhalanaysa dictatorshipbaa dhalanaya dadka ku tumanaya waxuu raba u yeerinaya garanyaal samaysanaya sidii maali dhaweed dhacday marka aniga waxaan taageersanahay dowlad goboleedyadan in la xoojiyo si fiican la yeelo waxyaalaha ka dhidhiman la hagaajiyo laakiin aan marnaba la taaban dowlad goboleed waxa la yidhaha madiinow marka maxaad xal u aragtaa si dhibaatadan taagan looga baxo isla markaana isjijiidkan iyo mar kasta oo dowlada timaado dowlad goboleedyada ay isku dhacayaan looga gudbo ay u wada shaqayn karaan horta walaalkay calisow wuxuu sheegay afartan iyo toddoba maamo county aa jirto beledkan afartan iyo toddobaatan afartan iyo toddobada jirta county aa la yidhaahaa gobernadoorele waa maaha madaxweyne asaa qiray isagaa sheegay daawona ma noqon karto nin kursigaad ku fadhida raba inaad kula fadhiisato daawo maaha ma lagu daawoobaayo annaga genuine hadday tahay maamul goboleedka waa ogolnahay laakiin anigu waxaanba aaminsanahay oon isleeyahay annagoo isla jirna central government waa waxayna waa samaysan karnaa ayaad umahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen madiine caamir maxamed waxaanay horey uga soo shaqaysay soomaali airrain oo egagasnimo ka soo noqotay iyo maxamed maxamed calasow waa arrimaha siyaasadda ka faallooday doodii gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku gulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
odaasi gaabanna waxaynala socodsiinayey yaasiin ciise wardheere haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo inoo hayo ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhakhtarka weydii waa marti ugaa dhaktar shaafici aadan dirida oo ku takhasusay daaweynta guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegaystayaasha waa salaam aantoorka magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis cali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo keliyaha ama ku dhaca keliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa isbitaal shaafi ahaan maxay ku qalaan ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas cabdaashiis waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin waddamada kale sababtana keenaysana waxaa weeye dadkeena soomaalida ah oo waddanku ku nool iyo biyocabkoodoo yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabahii qashankaa keliyuu soo saarhayeen biyo badan oo ku milmaan ma helahayo marka wixii meesha ku ururhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelhayaan marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelidaya u dhexaysa kaadahaysi soo galaan oo qofkii markaas xanuun aada u daran bay bay u keenaan marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kelidii waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadahaysi ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan see lagu ogaadaa sida lagu ogaada waxa weeye ka sokow calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafaanta oo aada u dhib badan buu sababaa sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha dialysis methodka waa combyuterka ama ultrasoonka qofka la saaro iyo mamarka iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fududeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwan tahay qalitaamo noocyo kala duwan baan annaga isfaal ahaan ku samaynaa waxaa jira laser dalkan yaraado s o d machine oo dhagaxii hadduu laba centimeter ka yaryahay iyo ilaa iyo sideed millimeter mashiin garaacahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynahaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacahaya hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoon qofka la jeexaynin b c n l baa la yidhaahdaa qalab baa gadaal laga gelinahayaa dhagaxii baa baa lasoo jejebinhayaa laser lagu soo jejebinhayaa marka qaarkood haddii oo ayadana waxaan samaynaa ayadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii lasii marahayo tubooyinka keli kaadimareenka oo u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo baa kelida gudaheeda waxaa inta dhagixi loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tuubooyinka xira saan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysta lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma samayno laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marhayo ama qalab kor laga gelinayo taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee uu waddankeenu uu marhayo waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu tallaalayo bas transplantation bas waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku samayno insha allah ilaah idankiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono miska cabdiqaadir maxamuud waa magaceyga waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan jaanis u helay inaan markale su-aal weydiiyo dhakhtarka su-aashaa weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxaa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwo markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yani sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa ka mid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin oo iyaga khaas u abaajira burooyinkaasna maxay halkee kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qaybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka marka waxaa jira burooyin oo taratoma la yidhaahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa maxaa ku samaysmahaya waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira marka qaarkood ilka ku dhex jira ma fahamtay marka waa nooc burooyinka kamid ah maahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin systemka caafimaadka soo soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasonka computerka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in wakti hore la ogaado markaas kabacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uu uga markaan yirahdaa uga baskooda waxaa kaloo jira burooyin iyagana minka kasoo baxa buro kasta oo minka ku taalla ama markaan yirahda isha xansidaha ku taallana waxa ay problem ku keenaysaa fertilityda qofka ama wax dhalmada la xiriira ma fahamta qof xanuunsan weeye marka burooyinka minka marka laga soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulilah dad badan oo unta u sameynay sababta marka hore buroo marka ku jirta cadaas waxay ku sameynaysaa minka marka dhicis iyo waxyaabahaas abortation bay u keenaysaa
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar shaafici aadan dirar oo ku takhasusay qalliinka iyo daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
daandure aad iyo aad yu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay gebagabada idaacadda ayayna haatan maraynaa ee codkanna jimna shaacad aynu ku wada nasanno saarkaaga hayee saacab iyo tun codkaasi najamanashaad ayaana ugu dambeeyey dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo